halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinah saddexda bisha juun sanadka labadakunsagaayotobanka saacadda afrikada barina waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kooiyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ku dhawaaqay maayarka magaalada london waa magaalo aada u weyn in aanan magaalada london laga soo dhaweyn doonin donald trump waana wax oo ah maaragta xataa naftigeeda ma ahan wax loogu diblomaasiyiin qaabilsaneyn kaasi waxa uu ahaa qaasim cali oo xubin ka ah dowladda hoose ee london oo ka warramaya booqashada uu saaka madaxweyne donald trump ku tegayo britain warbixin ayaanu idinkugu haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo noqota mid ka mida magaalooyinka ay dadkoodu aadka u koreen sannadihii dhowaa maraykanka oo sheegay inay diyaar u yihiin wada hadallo aan shuruud ku xirnayn oo ay la galaan iiraan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan sahro ciyaarahana dabcan kooxdii toronto ayaa waxa ay bareejo ku gashay ciyaarihii ay la lahaayeen golden state iyo dabcan warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
maraykanka ayaa rajo ka qabo inuu wadahadallo aanan shuruud ku xirnayn oo lala yeelanayo iiraan si markaasi loo dejiyo ayuu yiri xiisada dhex taalla labada wadan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeo ayaa sheegay warkan shalay oo axad ahayd laakiinse tehraan ayaa ku tilmaantay rajo sidaas u weyn inaan laga qabi karin wadaxaajoodkaasi waxaan diyaar u nahay inaan qabanno wadaxaajoodyo aan lahayn wax shuruuda waxaan diyaar u nahay inaan la fariisanno ayuu yiri ayaga bombeo isagoo ku sugan dalka switzerland laakiinse waxaa diblomaasigaasi sare ee maraykanka uu intaasi ku daray in dadaalada maraykanka ay yihiin kuwo ka hor imaanaya mabaadida aasaasiga ee ku dhisan waa wadankaasi jamhuuriyadda islaamiga ee ad adeega kuwaasoo isku dayay ayuu yiri inay xoog wax ku muquuniyaan waxaa kale oo uu sheegay in maraykanka uu diyaar u yahay wadaxaajood marka iiraaniyiintu ay iyagu xaqiijiyaan inay rabaan inay u dhaqmaan sidii dad caadi ah laakiinse wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zariif ayaa waxa uu sheegay waraysi uu siiyey tvga a b c in maraykanka ee maraykanka laga leeyahay in washington aysan ahayn wax wax ku oola wadahadalladan madaxweyne donald trump ayaa dalbanaya in syriya ruushka iyo iiraan ay joojiyaan garaacista ay ku hayaan gobolka idlib ee dalka syriya trump ayaa ku sheegay bartiisa twitter-ka xilli dambe oo xalay ah in duqeymahaasi ay ku dhimanayaan dad badan oo aan waxba galabsan oo rayda isagoo intaasi raaciyay in dunidu ay daawanayso kawaankan waxaa kaloo uu isweydiiyey maxay tahay ujeedada maxaad ka helaysaan joojiya ayuu yiri idlib ayaa ku taalla waqooyi galbeed ee syriya waxaana ay xuduud la leedahay dalka turkiga waa magaaladii ugu weyneyd ee wadanka syriya ay weli gacanta kusii hayaan mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad mucaaradka magaaladaasi kusii haray iyo qoysaskooda kasoo cararay magaalooyinkii kale ay haysteen kadib markii dagaal adag loogu goodiyey ayaa isugu soo ururiyay magaaladan oo ay buux dhaafiyeen waxa ayna doonayaan inay si nabada ugu noolaadaan mucaaradka magaaladan weli sii haysta ayaa ilaa iyo hadda diidan inay magaalada wareejiyaan ciidamada syriya iyo kuwa ruushka iyo sida uu trump sheegay iiraan ayaa kordhiyey duqeymaha ay ku hayaan magaalada idlib
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal madaxweyne trump ayaa waxa uu ka duulay garoonka military ee duleedka magaaladan washington ee loo yaqaano joint base andrews oo isagu ku yaala gobolka maryland xalay abaara sideedii iyo barkii habeenimo isagoo markaasi ay u bilaabanayso booqasho afar cisho ah oo uu ku tegaya yurub haddaba trump ayaa aroornimadii hore ee saaka ka degay london waxauna la kulmi doonaa boqorada britain elizabeth labaad isaga oo ka qaybgeli doona xuska loo sameynayo maalinta loo yaqaano d day waxaana sidoo kale socdaalkiisa ku welinaya xaaskiisa iyo caruurtiisa haddaba sidee london looga arkaa safarka trump soo dhoweynse ma jirtaa waxaa warbixintan ku eegaya ridwaan xaaji cabdiweli madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa berito waxa uu booqasho rasmiga ku iman doonaa magaalada tan london booqashadiisa waxa ay qaadan doontaa saddex maalmood qaasim cali waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada tan london waxa aan weydiiyey waxa booqashadani ay ka dhigan tahay
donald trump horta markaan ma ahan markii ugu horreysa oo ingiriiska yimaado waa markii labaad oo imaanayo booqasho labada kun iyo wuxuu noo yimid sideed iyo tobankii markaana waa markii labaad laakiin markii hore waxaa loo diiday in uu maaragtay state visit ama waxa la yidhahdo dowlad ahaan oo weyn loo soo dhaweeyo oo saddex maalmood oo boqorada wadankan ay aada usoo dhaweyso marka maadaama waa ninkaas aad aad dareemaysid oo jecel oo fantasy ama waxyaalaha jecel nolosha khiyaaliga ah sida in maaragtay kooxo loo soo qaraaco bambeeda loo tumo redcard badkinta loo fidiyo dadka dhan loo sheego wuxuu ku nool yahay nolosha hollywoodka marka maadaama oo waayay sanadkii hore sanadkaan aa marka loo sameynaa weliba sanadkan xataa security ahaan darteed gaariga farasta ah faraska ah oo oo boqorada wadankan ay raacdo oo dadka madaxda ah sida madaxweynihii hadda ugu dambeeyey marka aadka loo soo dhaweeyey oo kamid ahaa president putin lagu qaado kale asaga xataa lagu qaadi maayo laakiinse habeenki markuu yimaado subaxa saaka markuu yimaado waxaa lagu soo dhaweynayaa si official ah state visit ama dowlad ahaan oo ku imaanaya saddex maalmood ayuuna joogi doonaa dadka aad iyo aad iyo aad ay uga xanaaqsan yihiin qeybo badan qole waxay u neceb tahay sida uu uhadlo sida maaragtay aan nidaamka iyo protocolka qaabilsane qaabilsaneyn sida uga hadlo dadka maxaa la yaha muslimiinta ah dadka madow sida uga hadlo dadka maxaa la yidhahdaa laga tira badan yahay qolana waxay u necab tahay oo had jartaan soo baxay siyaasadda arrimaha gudaha ee ingiriiska ayuu ku dhex milmay iyadoo dhinaca kalena ay kusoo beegmayso xilli dalkan britain weli uu la tacaalayo qalalaasaha ka dhashay ka bixista midowda yurub dhowaanna waxaa lagu wadaa maalmo oon kadib in ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ay xilka si rasmiga uga degto dad fara badan ayaa si weyn uga falanqeynaya booqashada uu halkan ku iman doono donald trump iyadoo malaayiin qofna maalmaha soo socda ay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan booqashadiisa ay ku dhigi doonaan guud ahaan london gaar ahaan meelaha muhiimka ah ee bartamaha london madaxweyne trump waxaa safarkiisa ku wehelinaysa melania trump oo iyadana lagu wado in ay booqato meelo muhiim ah waa socdaal si weyn loo falanqeynayo guud ahaan marka la eego dalkan britain iyadoo inta badan ah dadka dibadbaxayaashu ay u arkaan donald trump inaanu xaq u lahayn in dalkan uu soo booqdo horey waxaa khilaafaad xoog badan uga dhexeeyay duqa magaalada tan london sadiiq khan iyo madaxweyne trump sidoo kale qaasim waxa uu ka hadlayaa khilaafaadka xooga badan ee mararka qaarkood u dhexan kara duqa magaalada tan london iyo madaxweyne trump wuxuu ku dhawaaqay maayarka magaalada london waa magaalo aada u weyn in aanan magaaladan london laga soo dhaweyn doonin donald trump waana wax oo ah maaragtay xataa naftigeeda maqa ma ma ahan wax loogu diblomaasiyanimada qaabilsaneyn marka waxaa ii muuqato maya sadiiqan wuxuu u dhaqmay sidii donald trump laga filay isagoo kale inuu udhaqmo oo ah inuu ninkaan saa ula hadlo because donald trump haddaad kula hadashid sidii nin ama qof wax araga mas-uul ah kugula hadli maayo sidii qof mas-uul ah waxaa marka hadda muuqato in xataa siyaasiyiintii adduunka ay donald trump ula dhaqmayaan sidii maaragtay siduu asaga yaqaano oo ah si aada uga hooseyso caalamka sida diblomaasiyadan looga dhaqmo waxaana inta badan marka la eego dadku ay saadaalinayaan inaysan u suurageli doonin in uu la hadlo baarlamanka dalkan britain iyo in uu booqdo xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan britain ee number ten downing street madaxweyne trump oo horey usoo booqday magaalada tan london ayaanay u suuragelin in baarlamanka uu la hadlo waxaana xilligan sidoo kale ay u badan tahay in labada aqal ee baarlamanka uusan la hadli doonin mar kale waxaa ka hadlaya qaasim cali
marka markii la isku daro labada parliament ayaa waxaa ujeediyo madax badan waxaa kamid ahaa nanson mandela oo kale nanson mandela ninkii ahaan jiray madaxweynihii hore south africa iyo madax badan oo timaado prime minister waxaa kamid ah modi rag badan oo yimid oo india rag badan oo yimid waxaa janis loo siiyaa iyo fursad inay labada parliament oo la isku daro ay ay la ay la hadlaan laakiin donald trump waxaa hadda loo sheegay in maaragtay uusan uusan kasbanin inuu labadaas la hadlo marka dood ayaa socoto in la siin doono iyo in kale marka waxaan u malayn doonaa inaanan la siin doonin labada baarlaman la isku daray inuu baarlamanka ingiriiska la yimaado oo ka hadlo maadaama dad badan oo kamid ah aysan jeclaysan waxaa kaloo taasna sii fogeynayso hadda ayaa waxaa socoto doorashadii toddobada bisha jimcaha soo socdo toddobada bisha ay tahay june bishan hadda aan ku jirno waxaa iscasilayo xisbiga conservativeka ama tory maaragtay governmentigan hadda ay ay dowladdan ingiriiska xisbiga haysto markay iscasisho ra-iisul wasaaraha waxaa maaragta bilaabanaya doo- doorashadii iyo qofkii bedeli lahaa laakiin waxyaabaha kale ee muhiimka ah waxa ay yihiin in dalalka britain iyo maraykanka ay ka wada hadli doonaan xiriirkooda dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha oo ah mid aada u xoogan waxaana uu inta badan beritoole la kulmi doonaa boqorada dalkan britain oo inta badan uu kulamo kula qaadan doono buckingham palace ridwan xaji cabdiweli v o a london
waa tahay aad ayuu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintaasi london nooga soo diray goordhow halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkani waa v o a washington waxaan filayaa sahroy dhammaadkii bishii ramadaanna waa la soo gaaray in maanta ay tahay een, maalinta ugu dambeysa Mhm.
oo ay dadku soomi doonaan dabcan maanta oo isniin ahaa iidab waxaa la saadaalinayaa hadduu ilaahay idmo maalinta talaadada ah En marka dabcan boobsiiska ramadaan ku baxay kala annaga laftirkeena ma istiray qaxwada iyo shaahi subaxdii la cabaaye
ya ramadaanka mar kale ayaanu leenahay dhegeystayaasheena subax wanaagsan magaalada columbus ee gobolka ohaya ayaa warbixin khamiisii toddobaadkan ay soo saartay hay-adda tira koobka dalkan waxaa lagu sheegay in columbus ay ka weynaatay xataa magaalada san francisco keliya maahan in columbus ay weynaatay ee sidoo kalena dadka degaya ee usoo guuraya ayaa si weyn u kordhay haddaba maxaa ugu wacan in columbus ay dhaaftay magaalooyin badan warbixintan waxaa noo diyaarisay sahra cabdi axmed magaalada waxaa la sheegay inay si weyn u kobcayso marka loo eego dadka u soo haajiraya iyo soo galootiga afrikaanka u badan ee halkaasi shaqooyinkiiyo noloshaba ka bilowday magaalada colombos waxaa la sheegay in ganacsi ahaan ay kobacday sidoo kale sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankiina ay soo gaareen dad ka badan toban kun oo qof iyadoo ay ku nool yihiin tiro ahaan dad gaaraya sideed boqol sagaashan iyo laba ruux sida ay sheegtay hay-adda federaalka ee tirakoobka dalkan maraykanka magaalada colombos ohio waa magaalada labaad ee soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalka maraykanka markii si loo eego haddaba sidee ayay ahayd markii soomaalidii ugu horreysay ee imaanaysa dalkan maraykanka ayagoo qaxooti ah xilli ku siman haatan wakhti ka badan dhowr iyo labaatan sano star guuleed waxa ay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo shantii soo degtay magaalada colombos like a country town camale iska ahayd magaalo aan dad badan joogin magaalo aan ma weyn oo badan aan haysan meelo badan ma dhisnayn aad bay u yaraday usoo koobnay jidadkeeda waa rafaadsanaayeen dad population badanna ma jirin soomaalida ka waran siday ahayd ma joogeen soomaalida aad bay ugu yaraayeen markaan wadankan soo galay afar qof oo camal oo studentiyo dad waa hore waa hore waa hore soo galo studentiyo ma ogiye faamile iyo sida hadda loo degan yahay iyo businessyada iyo waxyaalahan tirada badan oo hadda la haysto opportunitykan badan ma jirin magaaladan dad badan baa imaaday communityyaal badanaa imaaday eh, even dadkii eh, maraykanka u dhashay new yorkaa laga soo guuray taaka waa laga soo guuray moolashiyaa batay business yaa batay opportunity magaaladan is not only one community inay u badatay dadkoo dhan ay saameysay uwada ay u wada bateen six years economiga markuu dhacayay maraykan most of it ah, markaasaa loo soo guuray magaaladan wadamadii oo oo- oo- stateadii i think waxaan umalaynaa stateadii oo xoogaa weli dhisnaayo xoogaa shaqooyin laga helaayay inay ku dambeysay ayaan ila ahayd ani because Right.
last six years ah xoog loo soo galay xasan cali maxamed xasan dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee colombos ohio waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada dheer deganaa colombos Eh, runtii waxa weeyaan dee magaaladan markaan nimid magaalo weyn ma ay ahayn eh, labaatan sano ka hor haddana waxay noqotay eh, gobolada leh mid westiga ama gobolada dhexe maraykanka galbeedka dhexe hadda waxay noqotay magaalada labaad awal magaalada indianapolis la dhihi jira ahayd hadda way ka qaaday waxaana ugu wacan waxa weeyaan magaaladan eh, dad aada u fara badan oo waxa soo degay ama immigrant ha ahaato eh, ama ha ahaato dad kaleeto oo professional ah oo u yimid shaqooyin fara badan oo la abuuray Eh, waxaa kaloo ku yaala jaamacad weyn oo ugu weyn goboladan oo ay ku jirto boqol iyo konton kun oo arday marka sababo fara badan ba waxay keenayeen magaalada kalluunka inay noqotay magaalo weyn hay-adda maraykanka ee tirokoobka waxaa sidoo kale ay sheegtay in magaalooyin dhowra oo ay ka mid tahay phoenix arizona iyo sidoo kale san antonio iyo forth worth oo texas ah ee ayaguna kordhayaan marka la eego haddaba maxaa isbeddelkan looga dareemayaa wakhtigan koror ee colombos maxayna yihiin waxyaabaha sababta u noqon kara waa kan mar kale xasan dheere markaanu nid waxaan arki jiray meelo fara badan oo ay beero gale ku ooli jireen maantana waxaa ku yaalla saro waaweyn oo tiro badan waxaa kalifay dad aada u fara badan baa magaalada soo tegay tusaale ahaan laba kun iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo shan iyo tobankii waxaa la sheegay inay soo degeen boqol iyo shan iyo toban kun oo qof waxaa kaloo aad ayaan u soo degay dad fara badan oo immigrantya oo annagu aanu ka mid nahay markaan soo degnay magaaladan toddoba boqol oo kun bay haddana waxa weeye hal milyan bay maraysaa waxaa abuurmay runtii oo jira meeshan waa meel ku taala bartamaha waddanka oo dhinac walba maraykanka shan boqol oo mayl bay u jirtaa waxaa ku yaala bakhaarada ugu waaweyn oo ganacsiga oo wax laisku weydaarsado wadanka maraykanka oo dhan haddaan soo qaato soomaalidu waxay noqotay dadka ugu tirada badan oo meelahan soo guuray magaladan soo guuray runtii hadda waxaa la yidhaahdaa ah number muuqda oo magaalada ka muuqda statedkana guud ahaan marka la eegaba dadka immigrantska waxaa la yidhahdaa hadda waa boqolkiiba afar dhibic shan caruurta ay dhaleenna waxaa weeye ilaa boqolkiiba shan oo waxaa la ilaa shan boqol oo kun toddoba boqol oo kun oo ciyaala baa dhalatay labaatanka sanoo tagtay oo ay dhaleen dad imigranti ah marka ay ka soo wareegata ayaa warbixintan lagu sheegay hay-adda tirokoobka dalkan maraykanka labaatan ilaa shan iyo labaatan sano kadib ayaa la filayaa in colombos ohio ay shacabkeedu gaari doonaan ayaa la yidhi hal milyan oo qof waxaana warbixintu sidoo kale ay sheegtay in korarka dadka ee colombos uu ku lamaansan yahay faa'iidooyin iyo khasaarooyin labadaba magaalada oo ka shaqaysa ayaa la yidhi horumarinteeda dhinaca guryaha iyo sidoo kale gaadiidka dadku ay raacaan ayaa sahli doontaa dhinaca kale in dadku ay sii bataan oo wakhtigan waxa la saadaalinaya ay kasii bataan sidoo kale magaalooyinka dhaafsanna ay sii dhaafi karta ayaa la yidhi sidoo kale hay-adda federaalk ee tirokoobka dalkan maraykanka ee soo saarta warbixintan waxa ay sheegtay in newik oo iyaduna ah magaalo ka tirsan ohio ee kobcayso taasi oo la sheegay in dadkeeda wakhtigan ay gaarayaan konton kun oo dad ah colombos ohio ayaa marka la eego shirkadaha ganacsiga ah dadka iskuullada usoo doonanaya iyo ganacsigeeda sii kordhaya waxa ay sabab u noqotay in dad fara badan oo qoysasa ay halkaasi u guuraan iyadoo nolosha qoysaskuna la sheegay inay si weyn ugu fiican tahay taasi oo keentay in isbeddel weyn la dareemo dhowrkii sano ugu dambeysay sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday halkaad kala socotaana waa v o a washington
waa hagaag dhinaca kalena maamulka madaxweyne donald trump ayaa weli si gaara waxay u eegayaan iiraan ayaga oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadalla ay la galaan hogaanka dalkaasi wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan soo diyaariyey waxaase soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan toddobaadyo bowda qaawin iyo hanjabaad milatari lagu hayay dahraan iyadoo laga digayo khatar deg dega oo ka soo socota iiraan ayaa hadda waxa uu maamulka trump soo jeedinayaa wadahadal uu la gala dalka iiraan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa waxa uu yiri waxaannu isku diyaarinaynaa inaannu wadahadal aanay shuruudo ku xirnayn la galno iiraan waxaan diyaar u nahay in aynu la fariisanno balse dadaalka maraykanku ugu jiro inay weeciyaan dhaqdhaqaaqyada wax dhibaataynta ah ee jamhuuriyaddan islaamiga ah iyo ciidamadeeda kacaanka waa ay sii socon doonaan bombeya ayaa hadalkan jeediyey isagoo booqanaya dalka switzerlan oo maraykanka u matala danaha iiraan lagana yaabo inuu noqdo dhexdhexaadiyaha labada dal ee kala fog dhinaca iiraanna waxay weli sii wadaan in ay hoos u dhigto suuragalnimada wadahadal ay la galaan maraykanka inta maamulka trump ay sii wadaan cadaadiska ay ku hayaan dowladda iiraan waraysi lala yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif oo laga sii daayay tv-ga a b c barnaamijkiisa this week ayuu ku sheegay in qaabka uu howlaha u qabto madaxweyne trump ay yihiin kuwa ay dhici karto in ay ka shaqeeyaan dhinaca suuqa guryo iibinta balse aysan ahayn qaab ay ku shaqayn karaan marka iiraan lala macaamilayo hadda ka horna waan sheegay hanjabaad ka dhan ah iiraan weligeed ma shaqaynayso marna ha u hanjabin iiraan isku day in aad xurmayso taasi waa ay shaqayn kartaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay inuu jecel yahay in trump lagu sii hayo oo aan looga neefin inuu maleeyo uun waxa iiraan ay samayn karto iyo waxa aysan samayn karin wuxuuse hoosta ka xariiqay in dahraan aysan marnaba aan laga hor istaagi karin in ay dhex mushaaxdo gacanka bershiya maxamed jafaad sariif oo la hadlaya t v-ga a b c barnaamijkiisa this week ayaa waxa uu intaasi raaciyey waxaanu goobtan ugu yeernaa gacanka bershiya waana sabab marka qiyaas haddii ciidamada milatariga iiraan ay yimaadaan xeebaha californiya ama florida sidee ayaa dareemi lahayd sidee taasi uga falcelin lahayd maamulka trump ayaa ka saaray maraykanka heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka ee lala galay iiraan oo loo soo gaabiyey g c b a bombeya ayaa sheegay in hiigsiga weynaa ee maraykanka uusan isbedel ku imanin howsheenna ayaanu wadanaa si aynu u xaqiijinay in iiraan aysan ku dhammaan meel ay yeelan karto hub nukliyeer ah bishii hore mike bombeyo ayaa gacan ka geystay in warbixin sir ah oo ku saabsan iiraan la siiyo dhammaan xubnaha koongareeska oo toddobaadkan washington ku soo laabanaya kadib fasax toddobaad ah qaar badan oo ka mida xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ku ammaanay maamulka trump sida ay u adkeeyeen feejignaanta xaaladda khatareed ee iiraan ka soo baxday sida ay u tahay mid dhab ah halka qaar badan oo ka mida dimuquraadigana ay sheegeen in aqalka cad ay khatar u galeen dagaal kale oo milatari oo masiibo ah oo ka dhaca bariga dhexe warbixintii wariyaha v o e da michael bowman oo uu soo jeedinayo soona diyaar oo ay soo jeedinayso falastiin axmed iimaan aan iraahda ayay taasi ahayd markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka ciyaaraha nbiyada waddanka maraykanka haddii aan ku bilaabo goor dhoweyd waxaa magaalada toronto ee waddanka kanada ku soo gabagaboobay kulan labaad oo dhex marayay kooxaha kubadda kolayga ee golden state warriors iyo toronto raptors kulankii hore waxaa soo guulaysatay kooxda toronto waxayna caawa toronto doonaysay in ay kulankii labaad ee gurigeed ay ku ciyaarayso ay badiso iyadoo markaa laba guul wadata si ay ugu noqoto guriga golden state hase ahaatee kooxda golden state warriors ayaa iyadu arrintaa ka gadisan wadatay waxayna doonaysay kulankii caawa in ay guul kala hoyato waxaana u suura gashay oo markay ciyaartu soo gabagabooday waxay guusha ku raacday boqol iyo sagaal iyo boqol iyo afar oo ay kooxda golden state warriors ku guulaysatay ciyaaryahanada eguadala iyo ciyaaryahanka stephen korea ayaana u muuqday xidigo isu soo dhaarsaday oo aan doonaynin kooxdooda in laga guulaysto eguadala ayaa saddexdii dhibcood ee ugu dambaysay u dhaliyay kooxdiisa taasi oo u suura gelisay in ay guul ku hantiyaan haase ahaatee kooxda golden state warriors waxaa dhaawac xooggan uu ka soo gaaray ciyaaryahan clay thomson mid ka mid a xidigaha ay kooxdu ku duusho waxaaba la tilmaamaa isaga iyo stephen corey inay yihiin laacibiinta walaalaha aan kala dhicin islamarkaasina kooxda guulaha u keena looma jeedo inay si dhaba u wada dhasheen laakiin waa laba wiil oo isuog oo haddana isu kubaday waayo saddexleyda ayay marba dhan ka tuuraan haase ahaatee haatan waxaad mooddaa ciyaaryahan stephen cory garabkiisa in laga baxay oo clay thomson maalmo badan oo soo socda uu dhaawac kaga maqnaan doono sidoo kale ciyaaryahan luni ayaa isna kooxdaasi ka dhaawacmay dhinaca toronto waxaad mooddaa xidigahoodu inaanay habeenkii xalay ahaa ku soo talagelin inay wax guula gaaraan markaad eegto xidigaha kale ee kooxda marka laga reebo ciyaaryahan kuwai lenar in aanay habeenkii xalay ahaa u soo diyaargaroobin kulanka wax guula inay kala tagaan laakiinse ciyaaryahan kuwai lenar ayaa isagu soddon iyo afar dhibcood dhaliyey isla markaasina waxa uu ahaa xidigii garoonka walow kooxdiisu ay guuldaro kala hoyatay garoonka waxaa la isweydiinayaa haddaba labada lugood ee dambe marka la ysugu tago guriga golden state warriors waxa ay toronto la soo shirtagi doonto sidoo kale ciyaaryahanada dhaawaca kaga maqan kooxda golden state warriors oo kevan duran oo hore kaaga dhaawacnaa haddana uu clay thomson ku biiray ma u suura gelaysaa inay toronto iska caabiso oo xidigo aad u wanaagsan ku hubaysan waxaa la kala ogaan doonaa maalinta arbacada oo kulanka saddexaad labada kooxood ay ku wada ciyaari doonaan guriga golden state warriors haatanna ciyaaraha kubadda cagta ee waddankaasi ingiriiska haddii aan soo qaato kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa magaalada liverpool waxaa ku soo dhoweeyey oo u damaashaadayay islamarkaasina u sacabtumayay gushii ay habeenayro ka soo gaartay horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga taageerayaal kor u dhaafaya toddoba boqol oo kun waxaa la isweydiinayaa tiro intaa la eego taageerayaal hitolow ma ku noolaayeen magaalada liverpool taase dad badan ay leeyihiin taageerayaashan ayaad moodaa inay meelo kala gedisan oo waddanka ingiriiska iskaga soo habarwacdeen waxaana taageerayaashaasi oo aad u fara badnaa la hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool colob oo sheegay haddii aad tahay cunug da'yar oo jecel inuu ciyaarta kubadda cagta taageero ma jirto koox ka wanaagsan liverpool oo aad taageeri leh waxaana haatan warar soo baxay ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee liverpool maamulkeedu ay doonayaan macallinkan inay heshiiska kooxda kula joogo ay u sii dheereeyaan islamarkaasina ay lacag midda hadda uu ka qaato ka badanaysayaan wararku waxay sheegayaan ilaa iyo toban milyan oo garanka ingiriiska ah sanadkii in macallinka la doonayo in lagula heshiiyo laakiin lama oga wararkaasi waxaa ka runta ah hase ahaatee wargeysyada ingiriiska qaar ka mid ah ayaa sidaasi qoraya dhegeystayaal xubinta ciyaar waa naga taatan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabad
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno markana dhinaca suugaanta hees nabi ammaana codka macaan allah u naxariista xaliimo khaliif cumar magool
intaa raacday nebiga rafiiqiisa noqotay codkaasi baxsanaa ee bah u raxmaday xalimo khaliif magool ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gebagabeynaynaa falastiin axmed iimaan iyo anigu aa sahre cabdi axmedba intaynu mar kale kulmi doonno iyo eliyaas gabayaaho oo dhinacii saaka soo saarista barnaamijkeenna jooga intaynu mar kale kulmi doonno dhammaanteenba dhegihiinaan uga sii tagno nebi ammaankaasi
Salud.